bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiinfeyle dhegaystayaal ha ka dhowaada barnaamijka tarta aqooneedka shabakadda warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo oo idinkula dareeri doontaan idaacadda warsan intiliga guda jira bilo barakaysan ee ramadaan barnaamijka tarta aqooneedka oo keliba kadaha furo doonay hoo idhaar ala kanagida xaafado tawfiiq bi iyo horseed ee markii loo basinkanaga uu ka tartan koliba dhammara doona oo kadaha furaanaha miinka koowaad ee tartanka si toos ee unan ku daadihiin istuudiyaha idaacadda warsa ee magaalada baydhabo xaafado shal ee tawfiiq bi iyo horseed ee barnaamijka tarta aqooneedka shabakada warbaahinta warsan ee bilo barakaysan weliba taabgeliyahayana guddiga garab walaal oo soonkii hore saas oo kale barnaamijka taabageliyaay iyo idaacadda warsan isku kaaladaha mar kale barnaamijka mardhow xaafado iyo shal sii doona min hal daqiiqa inkastoo waqhtiga inuan ka targalnay walnoorahi saas oo kale dhiniga su-aalo jamay baa barnaamijka tarta aqooneedka inti usa dareera bilo barakaysan ee ramadaan ku saaciidi doontee waa dhiniga su-aalaha baydhabo international university b i u xubnin suuragalla weliba iska dayaana guddoomiyaha gobolka ama guddoomiyaha degmada intii khadkaha gelin oon indaha furan barnaamijka balse intii una kamashquulsana raadintiyo weliba siyaane xubinku dareerta ama mas-uulka guddiga garab walaal oo tartanka taabageliyahay yaxye macalin yaxyaha ka dhawaaw inkastoo waqhtigoon aan ka tiragalnina daqiiqada noo rahayn adahoo koobaasa dareenka iyo qaabka barnaamijku ka daraari doono
bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ramadaan kariim iyo laha dhammaan muslimiinta meel kasta roogaan weliba inta mahad gaar aan ku jeediyey dhammaan dadka u qeyb galeen meel raay munaasabadan oo aan ku horeeyeen idaacadda warsan iyo guddiga garab walaal ee washa shargadiisan xaafado ku qeyb qaadadahayn barnaamijkan odanka talagal labaatanka xaafadood ee magaalada baydhabo saasoo kale wale intaan ku mahadnagaana jaamacadda b i u baydhabo international university oo noo soo noo saacidahay tilmiid su-aalo waliba lahaa meel raaya inshaagaad ramadaankii hore ramadaanshii ilaahaynadah deersiya mahad isku le waliba ku adsaana marka guud ahaan ku qeybgalaalka barnaamijka ku qeybgalaan dadka dhegeysadaan guud ahaan meel kasta roogaan in oo barnaamijka meel raay kolley bani aadama la-ey wal al wale oo qalad ee dhii meel raay idaacadda haweedinahan isku marsiina meel raay wale oo qalad ee dhii oo hoose maslahadala galgaajira meel raay hoose dhan dhige marka wali u codsadaana marka tartamyaalka gaar ahaan wale cilad ee dareeman in iyo meel raay hawada walhan isku kumarsiina oo jawaabe taasoo ku codsadaana hadii laa raala kanayd saasoo kale marka wale oo mahadgaaran jeedaan waryaalka idaacadda warsan oonka sareey agaasimisha ee barnaamijka oosada hagarlaan meel raacin sheegaa sanad hore ilaa hadda sanadkan alxamdulilahi rabbi alamin oo laska garateegin iyo guud ahaan guddiga garab walaal oo aan ka horeeyay meel raacin sheegaa an oo ah yaxya maal yuusuf marka wali laha bulshada meelkasta roon inay oo barnaamijka meel raacin sheega barnaamij qiimo labo lagu faa'iidaysada taasa meel haraan inshaa ka dardaarma ramadaan kariim ramadaan kariim insha allah marka waliba sanaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waayahay mahadsanyi yaxye macalin yuusuf oo ku hadalay qaabka guddiga garab walaal mar lamaad tartanka antaabageliiday xaafadoo sii doona balse hoba nin suuragal guddoomiyaha degmada baydhabo ayaa qadka hageli doona balse dhextaal yar
bagayo ho wal barti bajelgal ko buk mal pagayo ho wal barti bajelgal ko ko bilawa hattaalis bilaawe berka ay ku banee waayahay dhegaystayaal barnaamijka tarta aqooneedka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ayaa bilaaba doona mar dhow lamada xaafadoodna khadka ka jaran balse siniinka daha furo gudoomiyaha gobolka baay cali wardheere dooyo cabdiraxmaan iyo khadka ninka jara si lama erey anku era barnaamijka tarta aqooneedka idaacadda warsan ku bilowday gudoomiyaha ka dhawaaw barnaamijka tarta aqooneedka bilo barakaysan uu ku bilowday warsan iyo xaafado walaad era lahayd
dadweynaha ku nool ee gobolka baay khaasatan magaalada baydhabo marka may faraxsanaa barnaamijka oo idaacadda wadan weynta oo darsan iyo aqooneed oo soonka dareero lahaay marka xaafadaha dadka bilaawahay tawfiiqi iyo horseed may rajiyey inigoona way darsankaasi si bayda lagu qeyb gala si asugaysan lagu qeyb gala si aqooneed lagu qeyb gala oo wala korkeeguna nagada marka marka inshaallahu ramadaan qariibatan lahaa soon oo dhan goyii oo naxariista ilaahay waqtiga digaasi marku helin sifaynada laga sooma ilaahay waalinoona ka sooma waqtigooda oo dhan goy oomkidoo markadhanaaka toosidaas ilaahay maadiis marka nasiibo oo gobolka baay ka nool gaar ahaan guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee guud ahaan islaamka may ka bariyey soonka ee bilaawanay reerkii alladasi soonka soo jeeda farxad iyo reerreeriga unoo sidaasaan ku baynana ilaahay ili dedeertii marka insha allahu laasigi furji ku qaybgal wacan ciidan mahadsanta gudoomiye waa hagaagkaasi walaha gudoomiyaha gobolka baay cali wardheere cabdiraxmaan oo barnaamijkan indaha furaay saas oo kale gudoomiyaha degmada baydhabo iyo iskadeemi inta khadka teleefoonka ku weydiina balse gudoomiyaha nuu cudur daaraday marka barnaamijkii gudagalaan weliba fursad sii doone lamada xaafadood ee tartanka uu ka dahafuro doonan waa horseed e iyo towfiiq b welibaa ka bilaabay horseed e halo horseed e horseed lankan hadalow magaaga ka bilow xaafadiisin ku dareertan wala isin rajaysan
bismillaahi raxmaani raxiim magaagayga waa xasan cali maktari xaafadona amaan tartamahayona waa xaafado horsayd ee magaalada baydhabo eetiyan mahadsanti idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ee muftiyan gobolka yoonay barnaamijkan iyo markasta xilkiga iskasaartay taasoo ee barnaamij weyn oo iidan tabaay oo magaalada baydhabana unbaahanaytay ciidana handhawaayana markastana inaysan xiliska saartan waxbarashada ardayda ku nool gobolka baay maybaan mahadnagaane idaacadda warsan isla gaarsiinta xil saaran haddii gooraale inaya shacabka iyo dhallinyarada ku dhaqan magaalada baydhabo iyo habdiida taas oo sharaf weynan ee idaacadda warsan dhallinyarada gobolka bayna hidatiile iyoona yacni kalsooni eed weyn in tartan kala tartamo marna way guulaysadeen marna way guuldaraysadeen lamada marba waa faa'iide eedan weyn walaanyagaan nala tartamaanona eedii handhawaayana waana mayba rajeene in lamada dhinaba si xoogle oon tartanna lankii guula ratona lamada dhinaba waa dhalinyaraha kabadin magaalada baydhaba idaacadda warsan halmar iyo lama mar mun mahadnagaana waa idaacaduna markastuna lena eediyan mahadsanka sababtoo eh tanmayba kamid ataa walbarashadaana iyona hidatiiladaana iyo kalsoonida unana galaasa in markasta inayna ka fikirna inaynu ka xisaabtanna inayna ena dad eediyad walbarashadiyo luqadna idaacado maybaan mahadnagaane gudoomiyaha gobolka ee sida weyn isuuna halka qaadgaadadi mahadgaar eeyaday dhammaantiin inta arrintuhaska dhafridayna sin mahadnagaana haddana maybaan diyaar garownay tartankaana oona hadda diyaarsan ena mahadsantiin taageeradana iyo mayba haddana baahanaa inaana si lambare iyo hana weeri kuran lambarkan ka horreeyay ee taageerayaalkan hana weeri kuran ee markiuna ana horseed ee iyo mayba iyo quraasha yihi afar toban iyo afar li eber eber markada haddeena sinkanaga waa li afar toban iyo afar li eber eber lambarka kalisan hana weeri kurtan may waaye li hal hal laba laba li eber waa li hal hal laba laba li eber lambarka kalisan hana weeri kurtan taageerayaalka horseed ee iyo mayba lena haddana todoba sagaalin iyo kow sagaalin iyo todoba eber laba waa todoba sagaalin iyo kow sagaalin iyo todoba eber laba mahadsantiin halo towfiiq b
halo reega wasan hadhowaada dareenkiin nambarada laasin kula xiriiro oo isma koobasan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد آه، runtii marka hore waliba maxaa nagaane allah subxaana watacaala uu nawaafajiisa liberkiisana iska ramadaan Eh, runtii mar labaad waliba maxaa nagaane ilaahi subxaana watacaala uu kuna suurtagelin duna daafadna darka cilmiyeedkeeda hadda warsan ee maalgeliyahay amaba taabageliyahay guddiga garab walaa saasoo kala shabakada warbaahinta ugu faafiyana ankumaan nagaan itiyoopiyai dadaalka kidiyayta saasoo kala sidee kofisku saarta intee iyo isoqon sidan xaafido tumanka xaafidood ee tartanka dalxay balse maadaama wakti yeri waliba sinkorejibaay afhayeenka xasan siis miilaalka gudbi aantada hana weera kulaan asxaabta ama taageeraalka xaafida tawfiiq رمضان كريم مرة كويت ميدان تبصر ميدان ما بمشوين تكلتحن زي ورسن إلى ما لك أصلا ديرتي بلا بركة سجلا إني وأنا عندي كفاية دي سيد بلا تام وركم بديان ما يبقى إنت من تكتبي تلفون نمبر فون تدران صمت اللي هرمود فهنا وعكرا تغرياش توفيق أو مديرنا نمبر كويت أو أنا وعكرا تغرياش وميبوا فراغشان أصلا قدام سيتون يفر furaashan afartan soddon siyeetan iyo afar Fura- eh, lambarka lamaad waa rumuud sulme baan waa qarana sideed soddon iyo shan konton tumi kow soddon iyo shan konton tumi kow lambarka kala soon talo eberli lama todoba tumi lama siyeetan tumi lama eberli lama todoba tumi lama siyeetan tumi lama lambarkan gatanbay taageerayaasha oo ku yohano noolaanula xiriir badan way buwa furaag lama eberli siitun ili lixdun ili taageerayaasha mtaasahan oo ad naana u akuraysaan tan kale waliba gaamufur ka dhawaayane nila tartamiyaadka oo ka ee xaafada horseed ee waliba lana horseed ee gaamufurha ka dhawaada waliba arrin dhawaahayana walaalyahaygii xaafada tawfiiq gaar ahaan gruupka b runtii dhammaan ummada muslimiinta dalaagooda dil barakaysan waliba ramadan kareem mar kale waliba ka wareegaan microfonka dhanigay warsan waayahay ciidan mahadsiin towfiiq b iyo horseed ee sida qiimaha leh ee barnaamijka lankadaafuri ee asluubtul aan ku qayb qaadaan wala rajeene intan indhaban barnaamijka intiisa degan kuwada dhammaysanan su-aalogan diyaar garoobasan daqiiqayaal ku bacda oo telefoonka lasin kula hadala doono wala rajeene intan indhaba qaadan doontaan ciidan mahadsantiin ee barnaamijka iyo gudagala doona balse ee lamada xaafadood min hal daqiiq weli ku codsay intii telefoon kale ku yiri doono insha allah
bilaawa hataa liis bilaawe bertaa ay ku baneeli bushiisin haykay kaberegsitood buujoo hirmeey beed cusubaa bilaawadee
waa hagaagka dhegeystayaal intii su-aalo lamada xaafadood aan guda galno waliba si ay lamada qof ee uu ka minfidhi dhiniga majahjilada oo lamada xaafadood shalta- shal taageersan waa cali ee, waa cali aadan koronto iyo abwaan muxsin qaalib qaasib jaakole ee lamwarqadood yasuubani oo tonak qoranta no tonak qoranta yees ee jaakole iyo cali qofkii markaas qobsada warqadaha oran yees yaa ka bilaabo doona xaafadda oo qofkaas taageersiiyey abwaan muxsina ka bilaabe abwaan muxsin hadhawaaw waqti badan mahayna xaafadaada uu kala safanta iyo warqada aad hayd wala ka qoranta
warqada aan ahay cali he Aw- cali Mhm, een warqada aan ahay mayba ku qorana yes mhm.
een xaafada aan uu ka aan ahana mayba waa horseed horseed horseed ee waayahay abwaan jaakol haye adi aniinahe walaaga heri leyla hadalka aniin horseeda hanuu hortaba iska saanaye ilaahu meelfeyle iyo toosiri okay waa tawfiiq jaakol admaa ha waaya toofiiq waaye waaya ciidan mahadsantiin Eh, cali koronto waa horseed ee iyo uu kala jara jaakolana waa tawfiiq b weliba su-aalo koowaad ka bilaabo doone oo nasiiban weel dhatay xaafadda horseed ee halo horseed ee Eh, horseed ee su-aalo koowaad isinsiin ka bilaabo doona eh, barnaamijka dahfuraana waa su-aal diini ee dhiga fura weliba su-aalan dhikmaase sidataan weliba sheegaasana suurado qur-aanka kariimka ee ku bilowdayan xaamiin tiradiyo iyo magaasho markalesinka nogoy horseed ee su-aalo koowaad waa diini welibaan dhiyaase sidataan weliba sheegaasana suurado qur-aanka kariimka ee ku bilowdow xaamiin tiradiyo iyo magyaalsho mar saddexaasinka nogoy horseed ee sheeg suurado qur-aanka kariimka ee ku bilowdow xaamiim tiradiyo iyo magaasho weliba rajeeyey intii jawaabtaha lala doontaan insha allah xaafad kastana laba daqiiqe yaan dul qaada doona
kow bilaawa hataa liis bilaawe berka ay ku baneen malfadaayo hoo walbarti bajeelgaalakoo bug malfadaayo hoo walbarti bajeel
halow horseed ee jawaabta
may waaye todobuu todobuu kasbay haye
kaafir
kaafir haye sham shura Mhm, zuqraf mhm,
duqaat mhm, suuratu duqaat mhm.
kaafiin ee kaaf Mhm, axqaaf
mhm, axqaaf
mhm. horseed ee su-aalo jawaabtiya kanaga haye
kaafir
mhm,
tir ahaan waa todob waay hadinkii ka sheegan mayb waa kaafir mhm,
fusilad mhm,
shura mhm,
zuhraf mhm,
dukhaan mhm,
baafiya
mhm, jaatiya jaatiya jaatiya mhm.
ihqaas axqaas ama ihqaas sax iyo qalad gudwa iyo cabdulaahi jecelo
بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي انت هريتي لويدي حافظة تقنياشا هرسات اي مركز انبياسي sheeg suurado qur-aanka kariimka ee ku bilaawda xaamiim tiradiyo iyo weliba magayaasho Ee, xaafadda horseed ee jawaabto iyo ku biyan su-aal laysla weydiiyey too sax eh yo
haye ee, cali he lama dhibacood Lama.
ee, horseed ee horseed ee lama dhibcood mayba ku qaadayana xaafadda horseed iyo waxa ku bilaabayaan habaal uduudo waxay marsiyaayana jadwiinagii oo hormaray makembe mahesheenayana isgoyskii oo eh, masaajidkii mariinka rombow saana dhex marayaan higma in bahaayana jadwiinagii m c s kii iyo shabiid hormaraay hadal laaba maayaan miila ku qaadadayan bartankaas ku qaadadayan بقولك وذا أنا قاعد ها قال أري قاعد جهرت مدير على هي ها ده معك يعني بص لا، لا.
أنا في ضرب على waa hay cali iyo jaakal ooda mahadsantiin horseed ee lama dhibacood halow towfiiq b towfiiq b dhaga fura su-aale lamaad oo diini ah ee tarta aqooneedka shabakada warbaahinta warsan oo isinlisiinku sugo weliban dhiyaasa sidatan sheega suurado qur-aanka kariimka ee ku bilaabdow alif laamiim tiradiyo iyo magyaalsho mar lamaadsinka noqo waa su-aale lamaad oo diini ah ee tartan aqooneedka uu ka weliban dhiyaasa sidatan sheeg suurado qur-aanka kariimka ee ku bilowdow alif laamiim tiradiyo iyo magayaalsho mar saddexaasinka nagoy towfiiq b sheeg suurado qur-aanka kariimka ee ku bilowdow alif laamiim tiradiyo iyo magayaalsho jawaab jawaabtasin kula jeana insha allah lama daqiiq
babadoohay wayan bogey bandiirada inoo belegle baahidiyaa noobatee buugga tartanka berkaa ku gal baratanaa jare
hello توفيق بي hello توفيق بي
وليد محصور ضوضو قاعد وانا ماشي لينا سورة البقرة آل الإمران هو سبع عنكبوت لقمان
adoo raarle ee tiradiyana sheeg magaagana inshal sheeg
تريدوا اليوم مقاعد وانا ماشي لينا سورة البقرة آل الإمران هو سبع عنكبوت لقمان
sax iyo qalad guddiga
towfiiq b ee tartamayaasha uu ka horseed e iyo weliba towfiiq b-na ka tartamahayaan su-aalo oo yahay ti sheeg suurado qur-aanka kariimka ee ku bilaawdo xarafka alif laamiim waana la weydiiyey tartamayaasha xaafadda towfiiq b jawaabta iyo ku biyantoo sax eewo
اوكي توفيق اه الى شقاية يا لابد يبعد مو
laba dhibcood ah, laba dhibcood لابد يبعد ما بلاوتي اه lamadan wali ka dambu aragnay والدوار سين بلاوتي بوسك دران اليك ويا مرادك لسه اي اسكجر يا توفيق لابد واي واي باسين لك هنا لما يعبد انت فاكر سينك واي باسين لك هي بالاوف تايلر شرقان كيسيا ماشي كقاتل ميرسين لو اوكي waayahay abaan muxsin iyo cali koronta eedan mahadsiiyey su-aalaha dareerta oo nagaga doonta su-aalii saddexaad ee tartan aqooneedka oo ka weliba weydii doona horseed ee halo horseed ee horseed ee su-aalii saddexaad ee tartanka oo ka oo biolojiya dhigaan fura weliba dhikmaasa siwatan sheeg magaaga waa magaaga cilmiyeedka ee lankasow libeeka marlamada sinkanaga horseed ee weliba sheegaasana maga cilmiyeedka lankasow libeeka mar saddexaada sinkanaga horseed ee sheeg magaaga cilmiyeedka lankasow libeega weliba sinku rajayaane jawaabta insha allah
bartayaa jire buuga tartanka gargaar ku gal baratanaa jire ayluko badinayson bajeecudaalakooy malfadaayo hoo walbarati bajeecudaalakooy deeg malfadaayo hoo walbarati bajeecudaalakooy
halo horseed ee jawaabta
waa danseera leo sax iyo qalad cabdulaahi iyo guddiga
waa maybwa danseera leo
guddiga
iidaa mahadsanta muxudiin su-aali lamaad oo nagadaasa su-aali saddexaad ee tartamayaasha uu ku laweydiiyey su-aali lamaad ee la weydiiyey xaafadda horseed ee waana andhiyaasi sheeg maga cilmiyeedka lankasow libeega ama lion jawaabta iyo ku biyen tartamayaasha xaafadda horseed walib wato sax ewo lama dhibcood horseed ee
horseed horseed horseed horseed eediyadaan mahadsantiin ku qaadadaa lama dhibcood degdeg ee uu kumay waa hadidayna hadda surintii qaabka su-aalaysan ka jawaabasan lama dhibcood may ku qaadadaa sana inta jiye inta jiye inta jiye may bajeyey may bajeyey sharqaankii abdillo umar sharqaankii abdillo umar asinjiyey miyayna ku qaadadaasa waayahay انا كاتب لكن waayahay eedaa mahadsantiin cali iyo jaakole ee halow towfiiq b towfiiq b in diyaar garooba su-aali afraad ee tartanka owka oo dhinigiina nagadaasa su-aali lamaad waa biology welibaan dhiyaase sidatan sheeg maga cilmiyeedka lankasow rakaaga marlamaad sinkanogoy towfiiq b su-aali waa biology welibaan dhiyaase sidatan sheeg maga cilmiyaadka lankasow rakaga mar saddexaad sinkanogoy sheeg magac cilmiyeedka lankasow rakega jawaabtasin ku rajeeyaan insha allah
جري بوق ترتنك بركا قدل برتنا جري أيلكو بدل نيكون أيلكو بدل نيكون بوق ترتكون مل فدايو فاول بركي بجيل دالكو مل فدايو فاول بركي
hallow tawfiiq b kanag mar kale sax waqalabta guddiga
waayahay su-aalii ee biologiga hayti waana nagadaasa su-aalii lamaad ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda tawfiiq b waana andhiyaasi sheeg maga cilmiyeedka lankasow rakaaga ama rakaga jawaabta iyo ku biyeen tartamayaasha xaafadda tawfiiq b weliba watoo sax eh ma eh
hallow horseed e horseed ee ka faa'iidaysiyu ee fursadda yarta jawaabta hallow horseed jawaabta ka faa'iidaysiga ee
هيقبل ان ان شاء الله يعني تفايدة يشتغل مهدي لهي ربع يعني تفايدة سنة يعني جوابتنا ايه ده في انتيار تسيسين ان شاء الله كان مركز ان شاء الله يعني قيمها يعني fursad badan siin hayno horseed ee
اوكي كنت في انتيار معها ونور waayahay ee horseed ee ku faa'iidaysidu ay tii guddiga iyo ku sugaan insha allah
كسويتان لما يسف سؤالي كسويتان لما يسف ويبا صور سينك سافياسي قدق سؤالو غرسن قدق سؤالو غرسن سؤالي كسويتان
waayahay su-aalii su-aalii luweydii tartamayaasha xaafadda tawfiiq b waana hayti su-aal markaas biology ah waana ku jawaabi waayeen su-aalo ka faa'iidaysi ahaan weliba lankanagay tartamayaasha xaafadda horseed ee su-aalan weliba iyo haytay sheeg maga ilmiyeedka lankasow rakaaga jawaabta iyo ku biyan ee ka faa'iidaysiga hayti tartamayaasha xaafadda horseed too sax aan haynowo walina markaasa ee jawaabti iyo nagadaase ee anis families marnama hadiyasiinka nage ee jawaabta waa anis families
برتنا جري بوق ترتنك بركا قدل برتنا جري أيلكو بدل نكون أيلكو بدل نكون بوق ترتنك بركا قدل برتنا جري بوق ترتنك بركا قدل برتنا جري
hallow horseed ee horseed ee su-aalo waa chemistry weliba andhikamaase sidatan raadi moloratiga mulanka kooban ebir dhabiisin todoba sedilama garam oo ee sodium coloride oo ka qasan konton m l marlamaad siinkanogay waa chemistry weliba iskulaha horseed ee raadi moloratiga milanka kooban ebir dhabiisin todoba sedilama garam oo ee sodium coloride oo ka qasan konton m l mar saddexaad siinkanogay raadi moloratiga milanka kooban eber bointi toddoba sidi lama garam oo ah sodem coloride oo ka qasan konton m l jawaabta sungsugaan insha allah
bartangaa jire booga tartanka garkaa kugal bartangaa jire deegmal fadaayo hoo wal barti bajeecadaalakooy deegmal fadaayo hoo wal barti bajeecadaalakooy
halo horseed e jawaabta
ها جواب ان مركون اسكدينا ان عدي لهي يا رب ان هلا لدون يان ولا يان ان شاء الله انك تقولي اسمع ايتن فرج يا انا ان محسن جاك ولا كان اسمع حسن قال اسمع قال جاك ولا اسمع انك تسمع غير يا فايلاي
horseed ee anshaxa ilaaliya su'aalo jawaabtii horan guda gala sax iyo qalad guddiga
su-aalii saddexaad oo la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed ee waan ahaytii su-aal chemistry ah waana andhiyaasii sadatan raadi mularaatiga milan ka kooban eber dhibiisan todoba sadid lama garam oo ah sodium coloride oo ka qasan konton mili jawaabta iyo ku biyeen tartamayaasha xaafadda horseed ee toosax aan haynuwo halow towfiiq b sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed ee waana ku jawaab u waayeen seka faa'iideysi ee unkanagadkii tartamayaasha xaafadda towfiiq b su-aalana andhiyaasi raadi moloraatiga milan ku kooban sade waa zero ama eber dhigiisan todoba sade lama garam oo sodium coloride oo ka qasan konton mili jawaabta ka faa'iideysiga ee towfiiq b iyo ku biyan su-aalaas too sax in haynuwo
سؤالي كسويتان زمالي سف سؤالي كسويتان زمالي سف ويبا صور السين كسافياسي قدق سؤالو غرسن قدق سؤالو غرسن
waayahay lamada xaafadood oo ku jawaab waayeen su-aalii hayti raadi moloraatiga milanku kooban eber dhibiisan todoba sadi lama garam oo ah sodium coloride oo ka qasan konton mili su-aalana iyo lahaytii xaafadda horseed ee ku jawaabi waayeen towfiiq biisa ka faa'iideysi ankanagati iyoona ku faa'iideysudu waayeen insha allah inuu ku jawaabana walina iyo nagadaase su-aalaas jawaabtiye eber dhibiisan labaatan ishan molorite mar lamaad yasinka naga jawaabto walib waa eber dhibiisan labaatan ishan molorite
bartangaa jire booga tartanka garkaa kugal bartangaa jire aylko badinay hoy aylko badinay hoy booga tartanka
halow towfiiq b halow towfiiq towfiiq su-aali lamaad oo chemistry ah waa nagadaas su-aali lixaad ee tartanka uu ka diyaar garooba walibaan dhiyaasa sidatan raadi moloratiga milanka kooban lama boqol garam oo ah calcium carbonate oo ka qasan afar liter marlamaad siinkanogoy waa chemistry walibaan dhikmaase sidatan raadi moloratiga milanka kooban laba boqol garam oo ah calcium carbonate oo ka qasan afar liter mar saddexaad siinkanogoy raadi moloratiga milanka kooban laba boqol garam oo ah calcium كربونيت أو كقسن أفر لتر ولسي ينكر جانا جوابت إن شاء الله
برتناجري بوق ترتنك بركا فقل برتناجري عيلك وقبلنك ذيك مالفضايو فاقم البركي بجير دالكو ذيك مالفضايو فاقم البركي بجير دالكو
هلو توفيق بي جوابته
بسم الله الرحمن الرحيم هنا برنامج حافظة توفيق دي سؤال الجواب دي مرة
0.02 ملراي
كنك جوابته 0.02 ملراي صح وغلط قلت
waayahay su-aalii saddexaad ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda tawfiiqa b waana hayti raadi mularaatiga milanku kooban laba boqol oo garaam oo e calcium carbonate oo ka qasan afar litir jawaabta iyo ku biyeen tartamayaasha xaafadda tawfiiqa b to sax aan haynugu
horseed ee jawaabto hor ku gala faydasiga jawaabto hor ku gala haye halo horseed horseed ee jawaabto faydasiga ee hor ku sheega waayahay ee, horseed ee maku fa'iidaysana
سؤالي كسوكا لما يسف سؤالي كسوكا لما يسف ويبا صور سينك شافياتي قدق سؤاله ورسن قدق سؤاله ورسن
waayahay ee, su-aalii la weydiiyey tartamayaasha xaafadda tawfiiq b hayti raadi molaraatiga milanku kooban laba boqol oo garaam oo calcium ah waa calcium carbonate oo ka qasan afar litir jawaabtiyoo ku biyan too qalad ee yahayti masaxna tawfiiq b oo su-aalaas jawaabtiya lahayti weliba se ka faa'iidaysi ee aan martay xaafadda horseed ee iyoona ku faa'iidaysadu waayen haddii una ee, ku jawaabna haddii ilaahay usara ee, su-aalaas jawaabtiye weliba iyo nagadaase raadi molraatiga milanku kooban laba boqol oo garaam oo calcium carbonate ah oo ka qasan afar litir jawaabtana iyo nagadaasa zero point five molrati mar lamaad yasinka naga waa zero point five molrite
برتناجري بوق ترتنك بركا فقل برتناجري عيلك وقبلني عيلك وقبلني بوق ترتنك بركا فقل برتناجري بوق ترتنك بركا فقل برتناجري
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka tarta aqooneedka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo noola dareertan oo guddiga garab walaal taabageliyahayan saas oo kale dhinaga su-aalo iyo maybaa noo saaciidahayte oo inta tartanka dareera baydhabo international university b i u weliba in sheegaane xaafado tartamahayan tawfiiq b iyo horseed e intiyo su-aalo ka faa'iidaysiga madinagata wakhtama jara walila faday hoobalasi intii hore ku sheegan gaar ahaan weliba indigaane horseed ee horseed ee ixtiraamka su-aalo ka faa'iidaysiga lanku baahanyin ka dhaqama hooba ka dhaqamo ay tan dhibcooyinkin iyo walku yara doogna iyo xaafado kaleba indige mar lamaad xaafado tawfiiq b iyo horseed ee gaar ahaan horseed ee su-aalo ka faa'iidaysiga qaabkii ahaan maraayan ee lanku baahanya intii un faa'iidaystaan waa inti sida shuruucda iyo nidaamka barnaamijka tarsankan degsan iyo hamaran su-aaluhu dareert waliba iskulaha horseed ee halo horseed ee horseed ee su-aal fiisiga siyaasinka dareerta walibaan dhiyaase sadatan itaalka jabaqya-a li laka dhow iyo toban laku yari afar waad birmitir square markius afar mitir injara bar hataba hasaar itaalka jabaqda haddii usa barto injarsada saddex mitir ka sheeg jawaabta qormo saynis mar lamaadsiinkanagoy horseed ee itaalka jabaqya-a li laka dhow iyo toban laku yari afar waad birmitir square marka afar mitir injarsada bar hataba hasaar itaalka jabaqda haddii barta usa injarsada saddex mitir ka sheeg jawaabta qorma saynis mar saddexaasinkanagoo horseed ee waa fiisigis su-aalo jawaabta lisinkusuga waliban dhiyaasa sidatan sheeg jabaq ya-e li laka dhowi tuman laku yari afar waad birmitir square marka afar mitir injara bar hataba hasaar itaalka jabaqda haddii barti usanjarsada sedemeter ka sheeg jawaabta qormo saynis jawaabtasin ku rajaan insha allah
bartangaa jire booga tartanka darkaa ku gal bartangaa jire malfadaayo والبركي بجيل دالكم بين مال فدايو هو البركي بجيل دالكم
هلو هرسات ايه هرسات ايه جوابته هرس كانك جوابته 1.25 متر سكوير صحيح غلط قلت لك
waayahay su-aalii lu weydiiyey xaafadda tartamayaasha horseed ee waana annagadaasa su-aalii afraad ee xaafaddaas lu weydiiyey waana ndhiyaasi itaal jabaq ama jabaan ya-e li lakadhowi tumung lukugooyi afar waad birmitir isku weer markii usa afar mitir injara bar haddaba hasaar itaalka jabaankaas haddii barta usa injartada sidametir waana ka sheeg jawaabta qormo saynis jawaabti oo ku biyeen tartamayaasha xaafadda horseed ee too sax aan haynuwo halow towfiiq b towfiiq b jawaabta kanag saxiyo qalad guddiga waayahay su-aalii iyo ha hareer marti jawaabtiya tartamayaasha xaafadda horseed ee waana si ku faa'iidaysi ee ankasati towfiiq b jawaabta iyo ku biyen tartamayaasha xaafadda towfiiq b too sax in haynu
كسوة لما لي سف سؤالي كسوة لما لي سف ويبا سورسين كسافياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aalii afraad horseed ee la weydiiyey oo hayti itaal jabaan ee ya-e li lakadhowi tumung lukugooyi afarwaad bermeter isku weer markii afar mitir isu injarsada haddaba hasaar itaalkaas jabaanka ah haddii barti usa injarsada sidametir waana ka sheeg jawaabta qormo saynis iyo ku jawaab waayeen tartamayaasha xaafadda horseed ee si ku faa'iidaysi ee towfiiq b inkaseti iyoona ku faa'iidaysadu waayeen jawaabtiya insha allah unu dhiibana walina iyo nagadaase hal dhibiisan eber todoba lakadhowi tumon lukugooyi sadawaad bermeter isku weer ama hal dhibiisan eber lili lakadhowi tumon lukugooyi sadawaad bermeter isku weer mar lamaa jawaabta haddii aan akanaga waliba waa hal dhibiisan eber todoba lakadhowi tumon lukugooyi sadawaad bermeter isku weer ama hal dhibiisan eber lili lakadhawi tuman lukugoy sedemeter waa sedewaad bermeter isku weer
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka tarta aqooneedka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo iyo ku guda jirna barnaamijka weliba taabageliyaha ee garab walaal iyo idaacadda warsan ee isku kaaladaha intaas oo kale baydhabo international university b i u yaa dhiniga su-aalo barnaamijka tarta aqooneedka inta dareernoo saaciidi doonta mar dhow weliba aan gudub doona dhiniga dadweynaha oo su-aaloogi dhextaalka una sii doono balse su-aalo lamaad ee fiisigiska eh iyo gudagalaan welibaan iskulaha tawfiiq b halow tawfiiq b tawfiiq b dhega anfura su-aalo waa fiisigis welibaan dhiyaasa sidatan itaalka jabaq ama shanqar iyo ee liilaka dhowi toban afarwaad barmitir square marka afar mitir usanjara bar haddaba hasaar itaalka jabaqda haddii barti usanjarsada shan mitir ka sheeg jawaabti qormasaynis marlamaad sinkanogoy tawfiiq b waa fiisigis welibaan dhiyaasa sidatan itaalka jabaq iyo ee liilaka dhowi toban oo laku jari afarwaad permeter square markii afar mitir anjarbar haddaba hasaar itaalka jabaqda haddii bartuus anjarsada shan mitir kashaag jawaabta qormasaynis mar saddexaasiin kanogoy tawfiiq b waa fiisigis walbandhiyaasa sidatan itaalka jabaqya ee liilaka dhowi toban afarwaad permeter square markii afar mitir anjarbar haddaba hasaar itaalka jabaqda haddii use barta anjarsada afar mitir كشاك جوابته قرمسينس جوابته سنفرجان إن شاء الله
برتنا جري بوق ترتنك بركا فقل برتنا جري ما الفضايو هو البرسي وجيل لكم مل فدايو هو البركي بجي لقالكوي مل فدايو هو البركي بجي لقالكوي مل فدايو هو البركي بجي لقالكوي
هلو توفيق بي
بسم جوابته
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
توفيق
waayahay su-aali lamaad ee fisikiska haytii luweydii tartamayaasha xaafadda tawfiiqa b waan hayti su-aala itaal jabaan eh ya e li lakadhowi tuman lukugoyi afarwaad bermitir isku weer markii afar mitir usanjarsida bartaas haddaba hasaar itaalka jabaanka haddii barti usanjarsida shan mitir waana ka sheeg jawaabta qormi saynis su-aalaha jawaabtii oo ku biyan tartamayaasha xaafadda tawfiiq b to sax aan hayno halo horseed ee jawaabta صح يا قلد قلت
waayahay su-aali lugeydii tartamayaasha xaafadda horseed waa tawfiiq b hayti itaal jabaan e ya e liilakadhowi tuman lukugoyi afarwaad bermeter isku weer markii usaa afar mitir injara bartaas haddaba hasaar itaalka jabaanka haddii barti usa injarsada shan mitir waana ka sheeg jawaabta qormasaynis jawaabta مبين توفيق بي وتوفيق بي جوابت يا لكسواي سؤال يون لهاين وليبا سكفايديسي ا انكساتي هرسات ا هرسات ا جوابت يوكوبيان سؤالاس وليبوا oo sax aan hayno
waayahay mar haddii lamada xaafadood ha kasoo in su-aalosi fisikska ee weliba jaakole iyo cali leyna una ku faa'idaystaan ayaabwan jaakole weliba sheegaasa itaalka jabaq yo ee liilaka dhow iyo tomonla ku jari afar waad birmitir margi afar mitir injar bar hatabaha saar itaalka jabaqda haddii bartuus injar sida shan mitir ka sheeg jawaabta qor masaynasaya hor ku sheeg jaakole ولا وراوك ننكوا أنت كوا كيو قرآن بزيساري اسكول لكي جريحان لعدو بامك يساو وفي البلونة هي حقولوك زي أنا أنت أنت وقبضة haya caliya caliya eh, dugser kenya ku bahay oo Jaakole.
bilaawna dib jaakol jabaan jabaan iyo hor leeraada jabaan
saakiin jaako si sheeg way lanka afka jeer quraanka ma saari han dib sarkiin qabay amu laakiin aan naftirkayba oo ma qanto oo ka meek wareejiyay gudiga may walaha een ha no Waayahay, dadii eeda eeda mahadsantin jaakole iyo cali
bartaya jire booga tartanka garkaa ku gal سؤالي كسويتان رمالي سف سؤالي كسويتان رمالي سف ويبا صور السين كشافيا سي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay eh, su-aale hayti eh, itaal jabaan eh ya-e li lakadhowe tumon lukugoyi afarwaad birmitir iskuweer markiiusa afar mitir injara bartaas haddaba hasaar itaalka jabaanka haddii bartiusa injarsida shan mitir waana ka sheeg jawaabta warma saynis su-aalana tawfiiq bii lahaytii ku noogeen jawaab kubii waayan faa'iidaysi ahaan horseed inku faa'iidaysadu waayan jawaabtu waliba yanagadaase sado dhibiisan siyeed waa siyeeti afar lakadhowi tuman lukugoyi afarwaad birmitir iskuweer mar lamaad yaka naga jawaabta walibwa jawaabta sado dhibiisan siyeetan iyo afar lakadhowi tuman lukugoyi afarwaad birmitir iskuweer
waayahay eh, lamada xaafadood horseed a iyo tawfiiq b qadkaninka sii jareen su-aalagii dhextaalka ee dadweynaha ayaan gudbi doonaa Eh, saas oo kale lamada xaafadood eh, weli ku codsadaane tartan asluubaysan intii qeybo dambe ah bandhigan Eh, qeybogii damba dhaliilo badan iyo muuqda oo lamada xaafadood ah eh, weli ku codsadaane oo aan ku digaane anti anshaxa iyo nidaamka ilaaliyaan waayahay eh, tawfiiq b iyo horseed ee khadka ka jara dhegeystayaalka fursad siyaana su-aali dhextaalka hayti oo hadiida una ka bii doono oo ilaahay raalla ka nagada su-aalaha dadweynaha eh, barnaamijka tarta aqooneedka idaacadda warsa ee magaalada baydhabo una uu ku weydiyaanaya miboqoli atashaag sanadkii iyo dalkii uuse ka dhamaday madaxweynihii hore ee soomaaliya jenaraal maxamed siyaad barre mar kale sinkanogay dhegeystayaal weliba sheegaasana sanadkii iyo dalkii uuse ka amooday madaweynagii hore ee soomaaliya jenaraal maxamed siyaad barre mar saddexaasinkanogay dhegeystayaal weliba sheegaasana sanadkii iyo dalkii uuse ka amooday madaxweynihii hore ee soomaaliya ilaahay u naxariisaa jenaraal maxamed siyaad barre telefoon nambarkiisa noola xidhiiri kartan waa toddobo hal afar afar toddobo eber eber mar kale siinkanogay wali aan noola hadala kortana dhegeystayaalka oo su-aalaysay ku jawaabo doona toddobo hal afar afar toddobo eber eber mar saddexaad siinkanogay waa toddobo hal afar afar toddobo eber eber dhegeystaha aan ka horeeyey iyo siyaana helo asalaamu calaykum waayahay dhegeystahaas ku gohi su-aalo ooba aanu siinkanaga sheeg sanadii iyo dalkii use ka amuuday madaweynagii hore ee soomaaliya jenaraal maxamed siyaad barre halo asalaamu calaykum وعليكم السلام walaal magaaga iyo xaafada ملاهي ميلا رايحين عبد الله التميمي سي سي ام حافظ توفيق barnaamijka la dareerta walaal صحيح salaan kula dareer xaafada barnaamijka ما شاء الله سفينان قلت haye jawaabta
جاوبتني انا غلاس نيجيري لاغوس يا قدم لي كل سغال بول سادس ديري ka naqsay mar labaad
نايب وحنا دلك نيجيري كل سغال بول سغالم يو لامري
waayahay maku faa'iidaysana eedaan umahasanta laakiin hadhow ay ti dhegeystayaasha kaliya fursad sii doona siyo ku jawaabaan su-aalaas halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum وعليكم السلام walaal magaagii xaafadda
حافظ مرسل xaafadda mursal barnaamijka la dareerta
عن درس haye ee, gudagal jawaabta hobku faa'iidaysan kort mayba mayba sanadku dhimi mayba kun sagaal boqol sagaalishantii mayba ka dhimay waana in
inkanak
kun sagaal boqol sagaalish haye sanadkiio inta ka dhimade nigeri
waa hagaag haddayna jawaabta mahaleelna balse eh, s- hadhow ay ti dhegeystaha kale fursad sii doona Eh, halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة walaal magaagii xaafadda الله محمد علي oo kuwasale xaafadda olwadaag haye barnaamijka la dareerta haa haye su-aalo ku faa'iidaysan korto gaarigaasi oo barsiday maybuana nigeri oo labas ee kun sagaal boqol sagaalishantii
waa hagaag dhegeystahaasna maku faa'iidaysanaa dhegeystayaasha kaliya fursad sii doona halo asalaamu calaykum وعليكم السلام walaal magaagii xaafadda
سياد محمد علي حافظ ورجل barnaamij salamku dal daraar wada jir
بالفعل ay jawaabta ku faa'iidaysan korto
joogtatian isday eeguan nigeria lowos kun sagaal boqol sagaal iyo afartii
waayahay dhegeystahaasna maku faa'iidaysan
bartayaa jire boog tartanka barkaa ku gal bartayaa jire ayl ko badne hol ayl been mal fadaayo oo wal barsi bajeelgaal ko
dhegeystayaasha mar kale aan ka nagnay su-aalo dhexta halka ee sheeg sanadkii dalkii iyo magaaladii use ka dhimaday madaweynagii hore ee soomaaliya genaraal maxamed siyaad bare dhegeystahaas yana halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam wala maagii xaafadda
xaafada booluri mukhtaar cabdalla saciid haye mukhtaar eh, su-aalo weli waaye sheeg sanadkii dalkii iyo magaaladii use ka dhimaday madaweynagii hore ee soomaaliya genaraal maxamed siyaad bare
kusaabo saalisa dibi nigeria
magaaladana
nigeri nigeri lowos
waayahay jawaabta sidii la fadaayay min sheegna Eh, dhegeystayaasha kale ayaa sii doona si aan ku faa'iidaysadaan dhegeystaha kale halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum asalaamu calaykum وعليكم السلام walaal magaagii xaafadda
xasan cabdi xaafada tawfiiq xasan barnaamijka la dareertay
haa barnaamijkeeda masaleer hayaa jawaabta
su-aaladeeda jawaabteeda isku dayba waa nigeri lowos kun sagaal boqol sagaal laba iyo shantii su-aaladeeda iyo murama jir todobaatan shan jiray waa magaalada uska dhimada tahaytay legos legos
waayahay eh, hadhow ay tii laakiin jawaabta weli ma haleelna dhegeystaha kaliya sii doona halo asalaamu calaykum وعليكم السلام walaal magaagii xaafadda raadiyaa isku dheeray
magacay zakariya xasan maxamed xaafada marsal barnaamijka la dareertay haa haa hayaa jawaabta
jawaabta kun sagaal boqol sagaal iyo afartii biliniyaad magaalada nigeri lagos caasimada lagos ee nigeri
waayahay si sax ee min sheegna dhegeystaanka dambuwey iyo fursadda sii doona si uan ku faa'iidaysad halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullah walaal magaagii xaafadda
maxamed aadan cali alcadaala
barnaamijka la dareertay
ismail haye weliba sheegaase sanadkii dalkii iyo magaaladii use ka dhamaday madaweynagii hore ee soomaaliya siyaad bara
insha allah sanad jawaabteeda la isgudiyay sanadka waliba kun sagaal boqol sagaal iyo kowdii dalku waliba waa nigeria logos
waayahay jawaabta adinama kasna eh, su-aalihii dadweynaha meelaa ka ekaayaan su-aalo keliya aan gudbi doono balse jawaabta iyo sheegaan oo ilaahay raalli ka nagid
bartayaa jire boog tartanka berkaa ku gal baratnaa jaree ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy duuga tartanka berkaa ku gal baratnaa jaree
su-aalo lamaad ee dhagaystayaalka ayaa ingudubana weliba lasiin kufaday intii isin sheegtaan maalintii bili iyo sanadkii guddoomiyaha gobolka baay cali wardheere dooyow la magacaabi guddoomiyaha gobolka baay siinka nogoy dhegaystayaal weliba lasiin kufaday sheeg maalintii bili iyo sanadkii guddoomiyaha gobolka baay cali wardheere lan magacaabi guddoomiyaha gobolka baay mar saddexaad siinka nogoy weliba sheegaasana maalintihayti bili iyo sanadkii guddoomiyaha gobolka baay cali wardheere lan magacaabay xilkuusa tahay jawaabta siin ku rajaan dhegaystaanka hore helo asalaamu calaykum raadiyaa isku damib magaaga iyo xaafadaan oo la hadalahay isaak raadiyaan oo damib bliis waayahay isaak mobilka ku goy wali rajeyna intii sareetaan kana geli doona qadka halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullah walaal magaaga iyo xaafada xasiloomadina dheere tawfiiqa ku yahay xasan barnaamijka la daraarta إذا أستاذ حسني كلي إسكدي كفيلي سؤال سؤال تبي إسكدي إنفي لو تشمتي معنا خميسة يعني طبعا فلق لما كنت متواف
إن كانك
إنفي لو تشمتي معنا خميسة تسنت كان لما كنت متواف
وهجاك jawaabtaas rasmi eh ama sidii la faday mun halalna dhegaystayaalka kale iyo fursad sii doona
baratnaa jiree booga tartanka berkaa ku gal baratnaa jiree ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy booga tartanka halo asalaamu calaykum walaal magaaga iyo xaafada
مرايمي بوها عبد الله السيسي حافظ توفيق haya reer tawfiiq raadiyaa isku gaabi ee su-aalo jawaabtee
سؤال جوابتني بوها لو أعطيت تغوري أبريل لما كنت متطور معنا كميسة
hadhowayti laakiin jawaabtiisa sax ee min sheegna dhegaystayaasha kale iyo fursa sii doona siyo un ku faa'iidaysadaan halo asalaamu calaykum magaagii xaafadda codkana koran qaad xaafadda barnaamijka la daraarta cod ka koran qaad jawaabta gudagal jawaabta adayna ma sheegna bal dhegaystayaasha kale iyo fursad sii doona insha allah halo asalaamu calaykum magaagii xaafadda Eh, barnaamijka waa la daraarta su-aalo jawaabtiye waayahay eh, meelaha gebagabeyaana dhagaystayaalka lamadii su-aalba uu kuma ku faa'iidaysana balse cabdulaahi aadan nuur cabdulaahi jecelow iyo ka dhawaaqa doona lamada su-aal jawaabasha oo shalas haayeen sheeg sanadii dalkii iyo magaaladii usekadhamadii madaweynigii hore ee soomaaliya maxamed siyaad barre haya cali koronto galanta teegdahayd
madaxweynihii inka horeeyey ee soomaaliya yaa ka jawaabay
haya cali yaa iskaday qooban isdaye madaxweynaha maybaa ka dhimiday maybaa ka dhimiday nigeria ee gaar ahaan abuja kun sagaal boqol sagaalan iyo shantii maalin isniin ee is-uu lahaqaqaadi guriga ra-iisul wasaare lahaqaqaadi dowlad isbitaal iyo dhimitay
Eh, cabdulaahi eh,
waayahay muxudiin su-aale oo hayti sheeg eh, sanadii dalkii iyo magaaladii isu ka dhimatay madaweynihii hore ee soomaaliya maxamed siyaad barre inkastoo eh, saan kaalow dhegeysto kumada dhegeystayaal kanaweri oo runtii eh, magaashiina in xasuusana laakiin intii jawaabta sheegi kaalow balse hoba kanagta eh, jawaabta cabdulaahi إذا ما سنت محدين حسني tartan aqooneedkii bilo barakeysanaayti ee ramadaan yaa ku gudi jirnaa oo hamiyo kuwad uu ka hamin bilaawatay tartankana idaacadda warsan iskatoos anta dareer waana kaaba geliyahayan guddiga garab walaal dhegeystayaasha eediyaan dadaalen oo weliba iskuduuka ilaa suubiyan walina markaas ku cudur daaradaan ee dhegeysto ku mid ee dhegeystayaasha hanu weeri oo su-aalo ku jawaabi balse markaas saqaldan ununa markaasan fahmaya balse madaxweynaga jamhuuriyadda soomaaliya maxamed siyaad bare ilaahay naxariisa waliba markaas usoo ka dhamaday magaalada lagos dalka nigeria mar labaad yaa ka magaalada lagos dalka nigeria yaa ka dhamaday kun sagaal boqol sagaalan iyo shantii waayahay cabdullaahi dhegeystahaas uuna rajayana intii jawaabtaas haleele diba aan baara doona magaashay kubacdana diba aan la xiriiri doona su-aalo kale oo haytii sheeg maalintii iyo bili iyo sanadii gudoomiyaha gobolka baay laka dhawaaqi waa maalin khamiise haytii afartii bilun may uuna gudi jirna sanada lamada kun iyo toban iyo todobada xaafadoogiyo reedinkanagadana su-aalagi dhextaalka dhegeystayaasha inkastoo qof kumida dhegeystayaal ku faa'iidaysay su-aale koowaad balse amiin dambe ayaa sheega doona dhegeystahaas su-aale gudagala doona lamada xaafadood diyaar garoobeen towfiiq b iyo horseed e
badinay hoy ayluko badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare kow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee
halow horseed e horseed ee su-aali sagaalaad oo ee su-aal dhaqan aan diyaar garooba welibaan dhiyaase sidatan sheeg walalanka sow dadka reer miyiga ama reer baadiyaha ah madiyo nguuraayan waa madiyo ha guraayan coos ama ees marlamaasinkanogo sheeg walalanka sow dadka reer baadiyiga ah madiyo ha guraayan eeska mar saddexaad siinkanogo sheeg walalanka sow dadka reer miyiga ama reer baadiiga ah madiyo ha guraayan ee iska jawaabta siin ku rajeen insha allah
malfadayo waa walbarki bajeelgaalko been malfadayo waa walbarki bajeelgaalko
halow horseed e halow horseed e jawaabte kanak
waayahay su-aalii sagaalaad waana nagadaasa su-aali shanaad oo la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed ee jawaabta iyo ku biyeen xaafadda horseed ee weliba wato sax
lama dhibacood eedi eed aan dadaalahaytan roorkin roorka dara reer horseed abwaaga nabigay fidhii hoosa fiiryahay saaslay hoosa fiirya fala ilaa oogaba lama dhibcood may ka gaadadaasanaa hawareed yaasan kaliyay iyo ka gaadadaasan kaliyay kaliyay kaliyay mahadsanta halow towfiiq b towfiiq dhiga fura su-aali lamaad oo dhaqan ee oliban dhiyaase sadatan sheeg walalanka sow qur-aanka ama ducaado la suubiyo ku reed markii gabar reer mii e ama reer baadii e laku aroosa minka aadiya waana la fadow inta minshalan wareeji mar lamaad siinka nogoy tawfiiq b waa su-aali lamaad oo dhaqmiya walibaan dhiyaasa sidatan sheeg walalanka saw qur-aanka ama do-aado la suubiyaw kureed markii bilaamay reer baadii ah laku aroosa minka aadiya waana la fadow antii languuri minsha mar saddexaasin kanago sheeg walalanka saw qur-aanka ama do-aado la suubiyaw kureed markii bilaameyta ama gabarta reer baadiida ah laku aroosow minka aadiya waana la fadow inti minshe languuri jawaabtasin kula jeen insha allah
baratanaajare booga tartanka gargaa ku gal baratanaajare been mal fadaayo koo wal baraki bajeeladaalako been mal fadaayo koo wal baraki bajeeladaalako
هلو توفيق بي جوابته كانك سيمر كله صحيح قالت قديقة
su-aali tumanaad ee su-aalo uu ka horseed ee iyo towfiiq b la weydiiyey isla markaasna nagadaasa su-aali shanaad ee xaafadda towfiiq biya ka edda jawaabtiyo ku biyeen tartamayaasha xaafadda towfiiq b oo sax aan hayno هلو هرسات ايه هلو هرسات هلو هرسات جوابته صحيح قالت قديقة
waayahay su-aalii lugeydii tartamayaasha xaafadda towfiiq b hayti sheeg walaalanka sow qur-aanka ama du-aada la sameeyo kureed markii gibirta ama bilaamaydta reer baadiyiga ee laku aroosow minka aadiye waana lafadow inan guuri minka kiije jawaabto iyo kubiyeen towfiiq biito qalad eeyahayti si ku faydaysi ee horseed eeyaa ansaati yoona ku faydaysidu waayeen jawaabto waliba yanagadaase su-aalaas jawaabtiye maybaa la ereeya shal fur ama shal fur waa hagaag cabdullaahi eedaa mahadsanta wali rajeeyay intii xaafado meelka qoradeen su-aalaha dareerta waliba iskulaha horseed ee halow horseed ee halow horseed هلو هرسات ايه هلو توفيق بي توفيق بي سؤالها درارتي سيس كلها هرسات ندي قوايتي اه قد كان كجران مركا انت اسكو بدا من دول قادو كوران توفيق لغا فرا سؤال ولي باندياسة سيدتان شاك كونفورت سوماليا سندكي اسو قميسيغا كوي توفيق بي ولي شاكا سنه sheeg koonfurta soomaaliya sanadkii gumaysiga kooy mar saddexaad towfiiq b sheeg koonfurta soomaaliya sanadkii gumaysiga kooy jawaabta sinkura jeena towfiiq b
baratanaajare booga tartanka gargaa ku gal baratanaajare ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy badaayo hoo wal barsi bajeelagaalako beegmal fadaayo hoo wal barsi bajeelagaalakooy beegmal fadaayo والبركي بجيل دالكو بين مال فدايو هو والبركي بجيل دالكو
هلو توفيق بي
أنا غالي ورطة جوابته بسم الله الرحمن الرحيم وما يحصل من تلك خطة توفيق في سؤالك بيها ولا القنصة غير ضرور في تسعة كنك جوابته صحيح قالت قدقة
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamayaasha xaafadda towfiiq b waana hayti sheeg koonfurta soomaaliya xilligii usakooy gumaysiga ama gumaystihii jawaabtii uu ku biyeen tartamayaasha xaafadda towfiiq b to sax aan hayno هلو هرسات ايه horseed ee jawaabta faa'iidaysiga sax iyo qalad guddiga su-aali luweydii tartamayaasha tawfiiq b ku jawaabi waayeen welibase ku faa'iidaysayaan gaseetay horseed e waana hayti sheeg koonfurta soomaaliya xilliga usokooyi gumaystihii jawaabta iyo ku biyeen tartamayaasha xaafadda horseed ee too sax ew waana kun sagaal boqol sideetan iyo sagaal hal dhibacood horseed e oo faa'iidaysaya واو واو واو واو واو horseed hal dhibac ka faa'iidaysi ee may ku qaadaasanaa oo hasiin wareejiyey iyo oo ku kuusan oo qurux badan oo dhimbilayahan gaduudan may ku qaadaasanaa baarbiyeriyaha cabdalla cali muqtari waayahay cali eeda mahadsantaa su-aalan hadereerta weliba waa su-aal taariikhi eh waana tii lamaad oo taariikh eh weliba iskulaha horseed eh halo horseed halo horseed ee su-aalo wali bandhiga horseed ee su-aalo wali bandhigaase sida tan magaalada baardheere sanadkee la aasaasi ayna aasaasi horseed ee magaalada baardheere sanadka la aasaasi iyo weliba qof ka aasaasi magaashay taariikhu su-aalo lamaad wali horseed ee waliba sheegaasana magaalada baardheere sanadka la aasaasi iyo weliba qof ka aasaasi magaashay jawaabta siin ku rajayaan insha allah
bartayaa jire booga tartanka gargaa ku gal bartanaa jire aynu kooqbalinay hoy aynu kooqbalinay hoy booga tartanka gargaa mal fadaayo hoo wal barti bajeedhagaalakooy malfadayo hoo wal barti bajeedhagaalako been malfadayo hoo wal barti bajeedhagaalako halo horseed e jawaabta kanag mar lamaad sax iyo qalad guddiga
su-aalii ee taariikhda hayti ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed ee waana haytii sheeg magaalada baar dheere ee gobolka geda xilligii la aas-aasi iyo lankii aas-aasi jawaabti iyo ku biyeen tartamayaasha xaafadda horseed ee too sax nhaynugu halow tawfiiq b halow tawfiiq b jawaabta sax iyo qalad guddiga
su-aali la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed ee ku jawaabi waayeen si ku faa'iidaysiga tawfiiq b aan kaseedki jawaabto iyo ku biyeen tartamayaasha xaafadda tawfiiq b too sax in haynayo abaan jaakolhe baardheer ama la aasaasi lanka aasaasina magaashi
baardheeraniya horta ama dheerahay magaalada baardheer yeli horta dhiirani aday baardheer awiin bismillaahi baardheertaayo see banaankiikeegas aasaasi darrishay maabanoona mugo meega ha ku wareegisi banaankeed nankashaba korakew meelakoga balalaaya ankagew baardheer may ma ibliis bay baarder hooge laakiin usamee ulaadi usadhali wali sii dhali haani sii dhaleen makiina ajiin iyo makiina sii miila kale ee hooban asiday aan nafsarkii cali koranta eh mayla aas aasay kun sagaal boqol konton iyo todobadii ilaa iyo konton lixdankii intan dhexay kun eeda eeda mahadsanta cali iyo jaakola guddiga iyo kusugaana dhextaalka
سؤالي كسوة لما لي سف سؤالي كسوة لما لي سف ويبا صور السين كشاف ياسي قدق سؤاله ورسن قدق سؤاله ورسن
waayahay su-aali luweydii tartamayaasha xaafadda horseed ee waan ahay tishaag magaalada baardheere ee gobolka gede xilligii la aasaasi iyo lankii aasaasi ku jawaabi waayeen xaafadda towfiiq biyasi ku faydaysi ahaan gaseeti oona ku jawaabi waayeen su-aalaas jawaabtiye waliba iyo nagadaase waliba la aasaasay magaalada baardheere ee gobolka geda kun sagaal waa kun siyeed boqol iyo toban i sagaalkii walina aasaasay sheekh ibraahim sheekh xasan yabarow mar lamaad yasanka naga jawaabta magaalada baardheere ee gobolka gedi waliba la aas-aasay waana aas-aasi kun sagaal waa kun siyeed boqol toban i sagaalkiiya la aas-aasay baardheere walina aas-aasay lanka magaaji lerow sheekh ibraahim sheekh xasan yabarow
bartangaa jire booga tartanka garkaa ku gal bartangaa jire aylakoobadinay hoy aylakoobadinay hoy booga tartanka garkaa ku gal bartangaa jire booga tartanka garkaa ku gal bartangaa jire
su-aalaha daraart waliba iskuulaha horseed towfiiq b halo towfiiq b towfiiq su-aal xisaabaha siinka daraarta dhiga fura walibaan dhiyaasa sidatan dhirarka lady betshe iyo lama boqol mitir square iyo la-eg lama laabka balacshay hataba raadi dhirarka iyo balaca laydigaas marlamaadsiinka nagu xisaabu towfiiq b dhirarka lady betshe-ay lama boqol mitir square iyo la-eg lama laabka balacshay hataba raadi dhirarka iyo balaca laydigaas mar saddexaadsiinka nagu su-aalo xisaabu towfiiq b dhirarka leydi badshe-ay lama boqol mitir square iyo la-eg lama laabka balacshay hataba raadi dhirarka iyo balaca leydigaas jawaabta siin ku rajeen insha allah
bartangaa jire booga tartanka garkaa ku gal bartangaa jire aylakoobadinay hoy aylakoobadinay hoy booga tartanka garkaa ku gal bartangaa jire bajeedhadaa lakooy malfadaayo haa walbarki bajeedadaa lakooy
هلو توفيق بي جوابته صحيح غلط قدقة
su-aali xisaabtaha hayti la weydiiyey tartamayaasha xaafadda towfiiq b waana hayti dhirirka leydi badiyey ay lama boqol mitir iskuweer ya la-eg lama laab balacdyey haddaba weydiyo dhirirka iyo weliba balaca leydigaas jawaabtii oo ku biyan tartamayaasha xaafadda towfiiq b too sax aan hayno halo horseede halo horseede halo horseede jawaabta jawaabta horseed ee kanag jawaabta sax iyo qalad guddiga su-aaliladeedii towfiiq b ku jawaabi waayeen suku faa'iidaysiya welibaa un horseeday ama un horseetay xaafadda tartamayaasha horseed ee jawaabtiyo ku biyeen weliba waatoo sax un hayno haye buanjakole wadada koofadahay su-aal xisaabe jawaabtay waliban dhigmaasa dhirarka lady baje ay lan boqol mitir square oo la eg lama laabka balacashay hataba raadi dhirarka iyo balaca leedigaas jawaabta sheeg
dhirarka runtii bal runtii horta jarahe aha geed dhakanaada soddon saamood dadku jeegay dacdi iddasaasa beelka nagadaas
saas maa baxayne labaatii siyeed saamood ber soddon iyo sagaal saamood lay bahay tahay oo tillaaba ah oo tillaaba
Mas.
wali kalna dhameystare Doolar ka harayay meele may
eeda maas eeda maasantiin guddiga ku sugan
سؤالي كسوعة لما لي سف سؤالي كسوعة لما لي سف ويبا صور سينك سافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
بسم الله سؤال لويدي ترتمياشة توفيق بي كجواب واين فإذا أهان هرسات أيان هرساتي iyoona ku faa'iidaysidu waayeen su-aalla weliba markaas haytay dhirir leydi dhirirka leydi badiyey ay lama boqol mitir iskuweer iyo la-eg lama laab balacyey haddaba weydiyey dhirirka iyo weliba balaca leydigaas jawaabta weliba nagadaas dhirirka mayb waa labaatan mitir balacna weliba waa toban mitir mar labaad iyakanaga jawaabta dhirirka mayb waa labaatan mitir balacna mayb waa toban mitir
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo ku guda jirna dhegeystayaal su-aalinka damboyti ee tartan aqooneedka shabakada warbaahinta warsan iyo weliba agtoostay horseed ee halo horseed ee su-aali tumni afaraad ee tartanka uu ka waana nagdaasa su-aali lamaad ee dhiniga xisaabta ee dhiga anfura wali bandhiyaasa sidatan dhirarka lady bacey toman mitir square iyo kuwin sida mitir balacshay hataba raadi dhirarka iyo balaca laydigaas marlamaad siinka nogoy horseed ee dhirarka lady bedel bacey toman mitir square iyo kuwin sida mitir balacshay hataba raadi dherarka iyo balaca laydigaas mar saddexaasiin ka nogoy dherarka laydi badshe iyo toban mitir square iyo kuwiin saddex mitir balacshay hataba raadi dherarka iyo balaca laydigaas jawaabta siin ku rajayaan waa su-aalinka damboyti ee tartanka oga
baratan haajare booga tartanka garkaa ku gal baratan haajare aylık okmadın ne koy, aylık okmadın ne koy. Doğu gitar tankı, berka kugal, baratına. Ben mal padayo, fa umal barati, bajel dalko. Ben mal padayo, fa umal barati, bajel dalko.
halo horseed ee jawaabta sax iyo qalad guddiga
su-aali dambeyti ee tartanka uu ka oli weydiiyey xaafadda tartamayaasha horseed ee waana haytii dhirirka leydi badiyey ay toban mitir iskuweer iyo kuwiin saddex mitir balacyey haddaba weydiyey dhirirkii weliba balaca leydigaas jawaabtiiyo ku biyeen tartamayaasha xaafadda horseed ee toosax
هلو توفيق بي توفيق بي وهجاك توفيق بي كورة جني سؤال لاس كفايدة سيجا ما دام يو ندوغن سدين سؤالي تمي أفراد هي ميلك إكايتي أو حساب تهايتي دقستيال نتيجة دي يدي بعوين كيف يدون ريدان اسكنا يدون حافظون ولكو عصداني hanti khadka kasii jiraan balse jawaabta maadaama horseed ee ka socaytay cabdulaahi aadan nuur iyo guddiga yaankubeesi uusan sheegay
waayahay su-aalla horseed ee iyo lahaytii ku jawaabu waayeen faa'iida ahaan towfiiq b iyona saas oo kale ku faa'iidaysadu waayeen oo weliba qadka teleefonka yaa dhugunsudeen su-aalaas jawaabtiye waliba iyanagadaase dhirirka mayb waa shan mitir balacna mayb waa laba mitir mar lamaad iyaka naga jawaabta dhirirka mayb waa shan mitir balacna mayb waa laba mitir وهجاج ولين سبتمبر ونتيجة يودي بعين كلام حافظت وكبرام ستر تكون كده فرن توفيق بي يهرسات آه وريك عصدان بوق يران قد كجران
برتن آجري بوق ترتنك بركا فقل برتن آجري كوكو بلاوة حتى ليس بلاوي بركا أيكو بني
barnaamijka tarta aqooneedka xamiinka koowaad oo uuna ka daahfurnay tawfiiq b iyo horseed a iyo uu ka gebagabeeyana balse intii gebagabeena barnaamijkan kubana xaafadana daraanshood sii doona gebagabada balse cabdulaahi oo dhinaga guddiga fadhiya ayaa siiya natiijada si usa markaasan ka dhawaaqa
waayahay iyada mahadsanta muxudiin xasan maxamed muxudiin xusni weliba markaas una ka dhawaaqi doonay natiijadii tartankii uu ka dhammaray tartamayaasha xaafadda horseed a iyo tawfiiq b waana tartan qurux badan iyo habandhigan horseed a yaa su-aalay inka horeyti bilaawtay owka walina markaas horseed a iyo la weydiiyey todoba su-aal tawfiiq bna saasoo kale todoba su-aal iyo la weydiiyey oo xaq iyoon lahayan todoba iyo todoba markii layska dabantumay afar su-aal iyo guud ahaan su-aalo owka ku koobnaayeen horseed ee markii iyo todobadii su-aal ununkoyna oo iyo tartankii uu kuya bilowtii waliba markaas iyo sa toos iyo unku jawaabeena saddex su-aal oo iyo xaq lahayan wali markaas ku faa'iidaysideena hal su-aal afar su-aal oo iyo lahayanna ku jawaabi waayan oo weliba qaladeen markii layska dara natiijada iyo la kooyan tartamayaasha xaafadda horseed ee weliba iyo nagadaase todoba su-aal oo ee saddex su-aal oo iyo ku jawaabeen hal su-aal waa todoba dhibcood
horseed ee waa todoba dhibcood horseed ee todoba dhibcood iyo la kooyan owka tawfiiq b markii una fiirinona weliba markaas iyo xaqinlahayna todoba su-aal weli ku jawaabeena lama su-aal walku faa'iidaysi ah uu ka dhinagkii dhinagkiijo maninka koyna markii layska dara guud ahaan dhibco uu ku la kooyan tawfiiq b maybwa lama dhibcood marka natiijada maybaha ka dhammaatay horseed a oo todoba dhibcood la koyti iyo weliba tawfiiq b oo lama dhibcood la koyti
hamiin dambe xaafada hamiin damba haddii ilaahay usaera weliba tartan xiisila unu ku rajaay doonne oo nagadaasa hamiinkii lamaad ee tartan aqooneedka bilo barakaysan ee ramadaan idaacadda warsan wadajir a iyo isha b wadajir a iyo isha b hamiin damba yaa insha allah tartan xiisila ku rajeeyaan waa hagaag cabdullaahi eeda mahadsanto weliba siyaane lamada xaafadood iyo daraansho halo horseed e halo horseed e horseed e dareenkiin hal daqiiqiisin waa ka koobasan
eed iyo diyaan mahadsiyin walaalyadan inay la tartamay sida xoogila iyo inay la tartamayna ka mahadsiyin kolley lamushito baliskabao kolley wallahi waana geeda yaan ka faraxsanna tartamayaasha inay la tartamay maynan aragana inay aqoon kollasi hayti ilaa iyo laana mini saragahayna ini walaalyadan guulaysanay mayba ini saragahayna inayna la tartamay lay tartankaasoo unan aragaan iniha ko waxbarasho lay ah mayna hadda waayna walaalyadan oo sida xawliga inay la tartamay inay markasta dadaalka dadaalka daranku naftarkaana iyo daldalaalna
حلاوة توفيق بي هلو توفيق هلو توفيق توفيق هيا قبل قبل دي درانكي
Thank you.
hagaaggeeda mahadsantiin hamiin faydheesan lahaa tawfiiq waayahay lamada xaafadood hamiin faydheesan lahaa sida qiimaha le iyo dareen kale furitaanka iyo xiritaanka barnaamijkaba isin sida qanacsanaanta lahan baan dhigteen weliba kucodsidaane xaafado kale ee magaalada baydhabo intii tartanka nidaamkii iyo ixtiraamkii markii hore ka dareera jireen inay ilaaliyaan hoo ilaahay raali kanagada tawfiiq b iyo horseed eena aan mahadnagaana maadaama iyo nasiib muwaladan intii tarta aqooneedka laga daafuro barnaamijkii guud aan tahay gabagabayaana barnaamijka maxamed saciid bikee farsameeyey xuseen sundarasiya cabdulaahi jecel oo dhiniga natiijada jooban roogi saliimo iyo jeso maxamed yarisow oo kumida guddiga garab walaalniyona mahadnagaana oo uu ka barnaamijka tartanka gobro ku haayeen saas oo kale abwaan jaakole iyo cali koronto iyo hilaal sheekh shuceeb iyo mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo ayadna mahadnagaan dhibin facebookna oo saacidahayn inta midda barnaamijka labada kulmaana ammaan allah